habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa isniin bisha abriil ee sanadka kana waa kow waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitirban iyo bogga v o a somalycom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xisbiga madaxweynaha turkiga rajab tayib erdogan oo dib udhac kala kulmay doorashooyinkii shalay dalkaasi ka dhacay natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay caddaynaysaa ama sheegaysaan inuu ku guulaystay xisbiga j h b ee mucaaradka maaragtay ugu weyn inuu ku guulaystay guud ahaan doorashooyinkii lookalka ee waddanka laga qabtay
qodobada kale ee aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah xubintii qurbe oo toddobaadkan aan ku lafagurayno xanuunada dhimirka dadku way diidan yihiin ma qiranayaan xanuunkeeduu jiro anagase dhaqan ahaan markaanu eegno dhaqankayaga qofku markuu dhib leeyahay xoogaa si aanan qurux badnayn baanu la dhaqana mise waxaanu ku tilmaana magacyo aanan haboonayn aanan qurux badnayn waxaad arkaysa qofku markuu xoogaa isku buuqo mise waxay dhahan qofku depression buu qaba waxay dhahan qofkaasu isku buuqay
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a oo aan uga hadlayno daraasaad ku saabsan khayraadka biyaha dhulka hoostiisa oo la sheegay inuu halis ku jiro soomaaliya waxaa sii siyaadaya babulationka dadka waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka xoolaha iyo waxsoo saarka beeraha dalka sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay kheyraadka biyaha dalka
qodobadaas iyo warar kale ayaa aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta gaaray magaalooyinka xaradheere iyo ceeldheer ee gobolka mudug oo ka mid a deegaanada ka tirsan maamulka galmudug oo dowladda soomaaliya ay ka wado dagaalada ay kula jirto kooxda al-shabaab booqashadiisa booqashada xasan sheekh oo ah tii ugu horeysay ee uu magaalooyinkaasi ku tago ayaa waxaa socdaalkiisa xaradheera ku heliyey madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor wasiiradiisa arrimaha gudaha iyo gaashaandhigga iyo saraakiil ciidan isagoo meel fagaaraha kula hadlay shacabka xaradheera ayuu madaxweynuhu sheegay ama uu ku booriyey dadka deegaanka inay ka qayb qaataan dagaalka al-shabaab oo ay dowladda kaga xoreynayso gobolada dhexe kaasoo ay soo bilowday sanadkii kii faahfaahin dheeri ah oo intaasi ka baxsan lagama bixinin safarka madaxweyne xasan sheekh ee gobolka galgaduud iyo muddada uu sii joogi doono wuxuuna imaanayaa maalin kadib markii uu saxiixay go-aankii labada gole ee baarlamaanka soomaaliya ay sabtidii ku ansixiyeen afarta cutub ee ugu horeysa ee dastuurka kumeel gaarka kaasoo mucaarado kala kulmay madaxweyneyaal hore siyaasiyiin iyo maamulka puntland xisbiga ugu weyn mucaaradka dalka turkiga ayaa sii adkaystay gacan ku haynta magaalooyinka waaweyn ee muhiimka ah kadib guulo waaweyn oo uu ka gaaray doorashadii golayaasha deegaanka ee axaddii shalay taasoo si weyn uga caraysiisay madaxweyne rajab tayib erdogan oo damacsanaa inuu dib u soo ceshto gacan ku haynta magaalooyinkaasi xisbiga c h p ayaa sidoo kale ku guulaystay lix iyo soddon ka mid ah koob iyo soddonka gobol ee turkiga sida ay sheegtay anadolo oo ah wakaalada wararka ee dowladda isagoo la wareegay deegaano badan oo uu ka xoogan yahay xisbiga erdogan taasoo ka dhigan guushii ugu weyneed ee doorashada uu ka gaaro xisbi mucaarad ah tan iyo markii erdogan uu xukunka qabtay labaatan sano ka hor iyadoo la tiriyey in ka badan sagaashan boqolkiiba sanduuqyada codbixinta ayaa duqa magaalada istanbul ee xilka haya ekram momolo oo ka tirsan xisbiga c h p uu ku hogaamiyey farqi ballaaran magaalada ugu weyn turkiga iyo xarunta dhaqaalaha guushii labaad ee ekram amolo oo ka gaaray doorashadii ka dhacday magaalada istanbul ayaana u muuqata mid kusii riixaysa mustaqbalka inuu u tartamo doorashada madaxtinimo ee turkiga molo oo aan si weyn loo aqoon sanadkii ayaana sanadkaasi soo afjaray sano oo ay xukunka hayeen xisbiga ordogan ee a k p sida ay sheegtay wakaaladda dowladda ee anadolo mansuur yavas oo ahaa duqii magaalada caasimadda ee ankara tan iyo kii ayaa isagana sii xajistay kursigiisa wuxuuna dhibic ka gabadiyey ninka la tartamayay sida ay muujisay natiijada ciidamada israa'iil ayaa isniinta maanta ah ka baxay dhismaha isbitaalka ugu weyn magaalada khaza kadib howlgal xoogan oo muddo laba toddobaad ah ay ka wadeen halkaasi iyagoo kaga tegay baa burbur dhismayaal gubtay iyo meydad daadsan gudaha xarunta iyo hareeraheeda israa'iil ayaa waxay sheegtay inay la dagaalantay muntadiin falastiiniyiin ah oo ku dhuumanayay gudaha isbitaalka al-shifa ee gaza islamarkaana ay ku dileen ugu yaraan laba boqol oo ka mid ah maleeshiyada xamaas milatariga israa'iil oo ayaa ku eedeeyey taliyayaasha xamaas inay isbitaalka ka dhigteen goob ay u isticmaalayeen howlgallo argagixiso sidoo kalena waxay sheegeen inay ka heleen kayd badan oo hub ah walxaha qarxa iyo lacago badan oo caddaan ah wasaaradda caafimaadka ee xamaas ay maamusho ayaa sheegtay in duqeymo culus oo cirka ah oo israa'iil ay halkaasi ka geysatay iyo rasaasta taangiyada ay burburiyeen cisbitaalka iyo dhismayaasha ku hareeraysan dhowr dhakhtar iyo dad rayid ah oo ku sugnaa dhismayaasha burburay ayaa wakaaladda wararka e f b u sheegay in la helay ugu yaraan labaatan meyd kuwaas oo qaarkood uu u muuqday in la dul mariyay gaadiidka dagaalka maxkamad ku taala dalka bakistan ayaa joojisay xukunka xisb xukunka xabsiga ah ee lagu riday ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi imraan khan kadib markii lagu soo oogay kiisas dacwo oo la xiriira inuu qaab sharci darro ah ku iibiyey hadiyadaha qaranka qaan iyo xaaskiisa bushra bibi ayaa midkiiba lagu xukumay min afar iyo toban sano oo xarig ah koob iyo soddonkii bishii janaayo oo ku beegnayd toddobaad ka hor doorashada madaxtinimo ee sideedii febraayo la qabtay taasoo xisbigiisa uu ku tilmaamay mid lagu shubtay xukunkiisa ayaa xukunkaasi ayaa ka dhigay lamaanaha inaysan u tartami karin xafiis dowladeed muddo toban sano ah iyadoo sidoo kale lagu xukumay ganax dhan toddoba boqol iyo siddeetan iyo toddoba milyan oo rubi oo u dhiganta laba dhibic sideed milyan oo mid kasta oo iyaga ka mid ah la dul saaray qaan oo ah aasaasaha xisbiga ugu weyn mucaaradka bakistan ee p t i ayaa xabsiga ku jiray tan iyo bishii agost ee sanadkii hore waxaana sidoo kale dacwadaha lagu soo oogay isagii xaaskiisa ka mid ah in guurkoodii kii uu khilaafsan yahay sharciga maxkamadda sare ee islaamabad ayaa maanta sheegtay in xukunkooda la hakiyey ilaa go-aan dambe laga gaarayo kiiskooda kadib fasaxa ciidda kaasoo toban maalmood gudahood ku bilaaban doona qaanoo koob iyo tobaatan jir ah ayaa lagu eedeeyey inuusan shaacinin hantida lacageed ee uu ka helay iibka hadiyadaha dowladda oo la sheegay inuu qiimahoodu ka badan yahay milyan oo rubi oo u dhiganta kun oo dolar markii uu ahaa ra-iisul wasaaraha intii u dhexaysay ilaa iyo kii ugu dambeyntiina in ka badan siddeetan xisbi siyaasadeed iyo kooxo rayid ah oo ku sugan dalka maali ayaa si wada jira u soo saaray bayaan ay ku dalbanayaan in la qabto doorasho madaxtinimo oo deg deg ah taasoo soo afjaraysa xukunka milatari ee kumeel gaarka ah maali ayaa waxaa ka taliya maamul milatari tan iyo wixii ka dambeeyey afgambiyo isdabajoog ah oo sanadihii kii ka dhacay iyadoo xaaladda amni darri ee ka taagan ay usii dheer tahay qalalaasi bini'aadanimo iyo mid siyaasadeed kornel asimi gota oo ah hogaamiyaha milatariga ayaa bishii juun ee kii soo saaray wareegto uu ku go-aamiyey in milatariga ay xukunka ku wareejin doonaan dowlad rayid ah gaar ahaan dhammaadka xilliga kala guurka kadib doorashada madaxweynaha ee febraayo si kastaba ha ahaatee doorashada ayaa dib loo dhigay mana jiraan calaamado dheeri ah oo muujinaya waxa uu korneelka damacsan yahay war qoraalah oo lasii daayay fiidnimadii axaddii ayaa kooxdii ugu horreysay oo ka kooban ururo iyo asxaabta siyaasadeed ee maali ay ugu baaqeen milatariga inay abuuraan shuruudo wadahadal oo deg deg ah oo loo dhan yahay si loo dhiso qaabdhismeed deg deg ah oo lagu abaabulayo doorashada madaxweynaha dhegeystayaal warkeennii dunidana waa naga intaa halka aad weli naga dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta mar kale ku laabtay maamul goboleedka galmudug oo bilihii lasoo dhaafay xudun u ahaa howlgallada dowladda federaalk ee soomaaliya ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta booqasho ku tegay magaalooyinka xaradheere iyo ceeldheer ee maamul goboleedka galmudug war qoraal ah oo lasoo dhigay barta facebooka ee villa soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha booqashadiisu ay la xidhiidhay dardargelinta howlgallada dib u xoreynta dalka madaxweynaha ayaa ku bogaadiyey ciidanka dib u xoreynta dalka nafurnimada ay kaga difaacayaan dadkooda iyo dhulkooda sharwadayaasha caadaystay daadinta dhiigga shacabka iyo burburinta hantida ummadda soomaaliyeed ayaa lagu yidhi qoraalkaas toddobaadkii hore ayaa iska horimaad duleedka xaradheere ku dhex maray ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaadka al-shabaab dagaaladaasi oo ay dowladdu guula ku sheegatay madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegtay in madaxweynuhu uu min hal darajo dallacsiiyey dhammaan saraakiisha iyo ciidamada difaacaya xaradheere isagoo ku sugan magaalada ceeldheer ayuu u sheegay madaxweynuhu in al-shabaab looga daba tegayo deegaanada ka baxsan magaalooyinka ay ku sugan yihiin waxaana uu saadaaliyey in galmudug ay noqon doonto dowlad goboleedkii ugu horreeyey ee shabaab la-aan noqota sida uu hadalka u dhigay booqashadan ayaa madaxweynaha waxaa ku weheliya madaxweynaha maamul goboleedka galmudug axmed cabdi kaariya iyo saraakiil kale oo ka tirsan dowladda waa booqashadii ugu horreysay ee madaxweynaha soomaaliya uu ku tego xara dheere iyo ceeldheer tan iyo markii ay qabsadeen ciidamada dowladdu bishii januari sanadkii labadii kun saddex iyo labaatankii magaalada ceeldheer ayaa qabsashadii u horeysay kadib sanadkii hore dib ay uga soo baxeen ciidamada dowladda inkasta oo ay hadda dib ugu laabteen
mahadsanid xuseen barre oo warbixintaasi nala socodsiinayay xisbiga mucaaradka turkiga ee c h p ayaa guulo ka keenay doorashooyinka dowladaha hoose ee dalkaasi ka dhacay sida ay muujinayaan natiijooyinka aan rasmiga ahayn xisbiga ayaa helay guusha magaalooyinka waaweyn ee dalka iyada oo xisbiga madaxweyne erdogan ee cadaaladda iyo horumarka ama a k party oo rajeynayay in magaalooyinka qaar uu natiijo wanaagsan ka keeno uusan helin guushii uu filayay maxamed cabdisan dheere ayaa haddaba natiijooyinka doorashooyinka ka wareystay bashiir maclin khaliif oo ah suxufi madax bannaan kuna sugan magaalada istanbul
sandheere waa mahadsan tahay doorashadii natiijadeedii si rasmiga looma shaacinin natiijo hordhaca ayaa ilaa hadda maaragtay yaa taalla natiijada hordhacaana maaragtay waxay ay cadaynaysaa ama sheegaysaan inuu ku guuleystay xisbiga j h b ee mucaaradka maaragtay ugu weyn oo xisbiga cilmaaniga ah inuu ku guuleystay guud ahaan doorashooyinkii localka ee wadanka laga qabtay si guud ahaan ay ugu guuleysteen gaar ahaana magaalooyinka waaweyna ay si gaar a maaragtay si weyn ugu sii guuleysteen marka xisbigii akbarti ee talada in muddo dheer soo hayeynaa inuu xisbiga labaad noqday halkii soddon sano ku dhowaad uu wadankan soo maamulayay uu ahaan jiray xisbiga koowaad xisbi yar oo aan maaragtay isna madhow la aasaasay oo ina arbikan maaragtay wasaarihii hore ee turkiga arbikan najmudiin arbikan wiiluu dhalay oo isna xisbi aasaastay oo xisbigii aabihii oo mar labaad uu soo celiyey ah ayaa isaguna xisbiga saddexaad noqday oo isna aan la filaynin axsaabtii waaweyneyd ee qadiimiga ahayd qaybo kamid a iyaguna dhulka galay marka natiijada hordhacaya intaasay sheegaysa waan gartay markaa bal magaalooyinka ay mucaarad ku guulaysteen haddii aynu dhegeystayaasha u sheegno magaalooyinka ugu waaweyn magaaladan istanbul een kaala hadlayo oo magaalada caasimada ganacsiga iyo dalxiiska iyo taariikhda intaba isku ah iyo magaalada ankara oo magaalada caasimada siyaasiga ah magaalada saddexaad oo la yidhahda izmir magaalada dalxiiska labaad ee la yidhahda antalia magaalada bursa oo ku dhow magaalada istanbul u dhow oo weligeed ay haysan jireen akbarty magaalooyinka noocaas ahe ee waaweyn oo dhan waxaa ku guuleystay xisbigan j h b ama xisbigan calmaaniga ah marka waxa weeye taasaa marka waxay ka dhigtay ama u suurto gelisay inay si guud tirada guudna ay waddanka o dhan ay ugu guuleystaan ilaa iyo maaragtay inta ugu tirada badan waan gartay sidee uga falceliyeen siyaasiyiinta labada dhinac
waxa siyaasiyiintu madaxweyne erdogan oo markii natiijada hordhacay ay maaragtay muujisay in ay guul daraysteen kadib hadlay waxa uu sheegay inay tahay arrintani dimuquraadiyad dimuquraadiyaddana ay ku qanacsan yihiin taageersan yihiinna wixii xaggooda ka khaldamay ee khaldanna ay maaragtay ay dib ayagu ay u samayn doonaan muraajaco iyo isku noqosho ay samayn doonaan dhanka kale xisbiga jamhuuriga ayaa si weyn ugu dabaaldegayey hadday noqoto isu soo baxyo iyo festifaallo ay dhigayeen iyo haddii ay noqoto baraha maaragtay bulshadu ku xiriirta intaba si weyn ugu dabaaldegayey marka dhanka kale ninka xisbiga qowmiga ama madaxda ka oo erdogan xaliifka la ama isbahaysiga la ayaa isaguna maaragtay si weyn u sheegay inay dimuquraadiyadda shacabkooda ay taageersan yihiin ayna sii taageeri doonaan madaxweyne rajab tayyib erdogan ilaa iyo inta yoolka ay leeyihiin ay ka gaari doonaan ayna maaragtay gundiga dhiisha iskaga dhigayaan marka ilaa hadda social mediaha iyo saxaafadda ayaa si weyn u falanqeynaysa maaragtay natiijadan aan intii la filayey aada wax uga duwani ay soo baxeen waan gartay markaa tani maxay ka odhan doontaa marka la isla gaadho doorashooyinka waaweyn ee madaxtinimada
doorashooyinka madaxtinimadka oo labada kun labaatan iyo sideedda dhici doonta haddii aan laga soo hormarinin waxa weeye tani wax badan baa laga yaabaa inay bedesho xisbigan oo muddo dheer ka maqnaa xukunka waddankan ahaana dee fikraddii turkiga cusub ee boqol jirsatay sanadkii lasoo dhaafay fikraddii soo aasaastayna ninka la yidhaahdo kamaal ataturki oo xisbigan aasaasay ayaa lahaa turkigan cusub marka sababaha hadda loo badinayo inay natiijadan keentayna waa arrinta dhaqaalaha oo si weyn erbar xoog badani uu ka jiro waddankan turkiga marka maadaama wakti dheer doorashadaa ka dhiman yahay waxaa kolleyba jaangoyn doona nolosha muwaadinka turkiga iyo meeshay aadi iyo afartan sane inagu soo aadan sida ay wax isu bedelaan iyo xukuumaddani waxa ay samaysay kolley qayb bay ka noqon balse hadda ififaalaha muuqdaay waa in xisbigani uu fursad u heli karo in uu xukunka uu dib gacanta ugu dhigo oo ay guulaystaan xisbigan mucaaradka ee culmaaniga waan gartay marka ugu dambeyntii bashir waan ognahay in madaxweyne erdogan uu yidhi waa markii ugu dambeyseen uu ololeeyo oo waa intii dastuurkii ogolaa intan ay kaga eg tahay marka bal mustaqbalka ak barty iyo fursadda uu kusii ugu sii jiri karayo tartanka xilka madaxtinimo ee la filayo sanadka laba kun iyo siddeed iyo labaatanka
waa saas sheegtay sanderow erdogan oo dee hadda nin da-ana noqday muddana siyaasadda kusoo jiray aan una baranin in lagu jebiyo fagaarayaasha siyaasadda ayaa markii koowaad waxaa ku dhacday dharbaaxo aada u xoog badan marsii horreysayna waxa uu sheegay in doorashadii ugu dambeysay ee uu ololeeyo inay tan noqon doonto inta uu dastuurka u ogol yahay marka xisbigan oo aqlabiyadii doorashooyinkii duuliyey localka ahayd mustaqbalka waxaa la sheegayaa in ay suurtagal tahay in rag badan oo waxaa jira xisbiga ku jira oo firfircoon oo ay maaragtay dadku aada u taageersan yihiin gaar ahaan dhalinyarada da-yarta soo kacaysa turkiga ay aada u taageersan tahay oo waxaa kamid a nin gabadha maaragtay madaxweynaha gabadhiisa qaba oo la yidhaahdo bayraktar oo diyaaradda ninka sameeyey ee fikirka iska lehe maaragtay saljuuq bayraktar baa la yidhaahdaa ninkaas oo kaleete waxaa la sheegayaa haddii xisbigu uu soo hormariyo oo musharaxiisa labada kun labaatan iyo sideedda ay noqoto oo kaleete dadka fagaaraha wax weyn ka goyn kara ayay maaragtay loo badinayaa wiilka uu madaxweynuhu dhalay oo la yidhaha bilaal erdogan oo kale ninka hadda ah maaragtay wasiirka arrimaha dibadda oo hakaan sidaan tag culculus oo maaragtay rasiib siyaasadeed oo culus lehbaa jira oo maaragtay la filayo in ay waxweyn ka gooyaan waxaa kale oo jirto xusid mudan doorashadaa soo socota xisbiga maaragtay fatix arbikan wiilka la yidhaahda ee uu ra-iisul wasaarihii hore dhalay oo xisbiga saddexaad noqoday mar dhowna la aasaasay ayay dad badani iyaduna ay maaragtay u badinayaanba in dad badan oo ama xisbiga talada haya ahaa ama dadka itijaaha aragtida islaamiga lahaay inay xaggaa intay u wareegaan uu isaga laftiisu mustaqbal fiican uu yeelan doono doorashada soo socota isku soo wada duubo doorashada soo socotaay lama dhihi karo xisbigan hadda guulaystay meel banaan buu ka qaadanayaa iyaga laftooda challenge culus baa horyaala inkastoo oy rajo badan u abuureyso oo inay soo dhowaatay xukunkii xilligay dib ugu noqon lahaayeen kaasi waxa uu ahaa wariye bashiir maclin khaliif oo u waramayey maxamed cabdi sandheere haddana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii ilayska v o a waxaa noo soo jeedinayaa maxamed colaad xasan
khayraadka oogada sare iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira ee soomaaliya ayaa halis ku jira sababo la xidhiira isbeddelka cimilada iyo korarka dadweynaha sidaasina waxaa ka digay daraasad ay kii hore soo saartay hay-adda cilmibaarista ee heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho sida ku cad daraasadani waxay ujeeddadu tahay in la qiimeeyo oo la baaro waxtarka isticmaalka wadajirka ah ee biyaha dusha sare iyo biyaha dhulka hoostiisa si looga faa'iidaysto loona maareeyo khayraadka biyaha doctor cabdiqani cabdulaahi macalin oo ka tirsan heritage ahna qoraaga daraasaddan oo aan kula xiriiray qadka taleefonka ee magaalada london ayaan ugu horreyn weydiiyey waxaa daraasaddu ku saabsanayd waa mahadsantahay walaal sida aad ka warqabno waxaa sii siyaadaya babulationka dadka waxaa kaloo sii kordhaya baahida loo qabo in la helo biyo nadiif ah oo ku filan dadka xoolaha iyo waxsoo saarka beeraha dalka sanadihii lasoo dhaafayna runtii isbedelada cimilada ayaa saameyn weyn ku yeeshay kheyraadka biyaha dalka sidaas darteed cilmi baaristan waxay ku saabsaneyd sida ugu macquulsan ugu fiican oo loo maareyn lahaa kheyraadka biyaha kheyraadka biyaha markaa dhahay waxaa ulajeedaa labadaba surfaceka sida gobiyadoo kale iyo garoon watarka ama subsurface oo ah sida ceelashoo kale mustaqbalka dhow iyo kanfogbo sida loo maareyn lahaa ayuu ku saabsanayay daraasidan hadda aan soo saarnay isbeddelka cimilada dunida iyo saameynta uu ku yeeshay soomaaliya ayaa loo sababeeyaa abaaraha soo noqnoqda iyo daadad joogto ah kuwaasoo baabi'iya dalagga beeraha xoolaha la dhaqdo islamarkaana sababa cuntayarida dabada dheeraatay ee soomaaliya ka jirtay waa kan doctor cabdulqani mar kale runtii isbedelka cimilada waa iishu ka jiro adduunka wadamada ugu nugul waxaa kamid ah soomaaliya sanadihii u dambeeyana waxaana soo martay fatahaado iyo abaaro oo isxixiga taas oo runtii caqabad weyn ku noqotay dadka soomaaliyeed rabaabka ayaa noqday kuwa aan la sadaalin karin sanadihii u dambeeyay ayadoo dhowr sano rabaabkii gu-ah ama kandeertaba ay soo daaheen ama xiliyada loogu talagalay aysan di-in waxaa kaloo jirta xiliyo ay kasoo hormareen rabaabka taas oo runtii labadaba ay caqabad ama dhabarjib weyn ay ku tahay beeraleyda xiliyada rabaabkana ma jiraan cid ka faa-iideysata oo biyaha waxay ku dhammaadaan qaab fatahaad ah ama ayadoona laga faa-ideysanin ayay saas ku dhammaadaan oonan waraabki iyo wixii loogu talagalay ayadoona lagu xelin mana jiraan runtii ma dayactirno maxaa lalahaa keedkii biyaha oo lagu keli jiray markii biyo saasoo kale ay da-aan la-aanta biyomareyno joogto ah iyo cimilada oomanaha ah ee soomaaliya ayaa waxay ka dhigan yihiin in isha keliya ee laga helo inta badan biyaha soomaaliya ay tahay biyaha dhulka hoostiisa ku jira marka laga reebo durdurada iyo duuxooyinka labada webi ee jubba iyo shabeello ku shuba biyaha roobka kuwaas oo aan laga faa'iidaysan doctor cabdilqani ayaa ka warramaya waxa ay ku ogaadeen daraasaddan si xal arinta loogu helo daraasadan hadda inta aan wadnay waxaan ku ogaanay in xalka keliya ee looga hortagi karo dhibaatooyinka cimilada ay ku hayaan kheyraadka biyaha in ay tahay in biyaha dhul korkiisa sida webiyada iyo kan ceelasha in lasla isticmaalo qaab isbabar socdo ah tusaale ahaan xiliyada rabaabka ay soo dahaan oo kale in biyaha webiyada aysan ku filneen dadka iyo xoolaha iyo waraabkaba in markaasoo kale la isticmaalo kuwa ceelasha daraasaddan ayaa ugu dambeyntii talooyin siisay hay-adaha dowladda soomaaliya ee ku shaqada leh maareynta kheyraadka biyaha doctor cabdiqani ha inooga waramo mar kale haddii aan soo koobo talooyinka waxaa ka mid ah maareynta kheyraadka biyaha ee isku dhafan ama afka qalaad loogu yaqaano integrated water resource management taasoo runtii sahli karto in la sameeyo qaab fudud oo loo xakameyn karo kheyraadka biyaha iyo in dib loogu laabto shuruucdii iyo siyaasada maareynta kheyraadka biyaha sida water policy iyo water actiga maadaama xiliyada ayadana rabaabka aysan jirin keed biyaha sida daamamka iyo dhisbooyin kale oo lagu fardaamiyo biyaha xiliyada ay jiraan oo kale rabaabka iyo xiliyada fatahaadaha sida kanaalada waaweyn oo kale iyo meelaha warta biyaha qabtinka sidaas darteed waxaan soo jeedinay in la maalgeliyo dayactirka kaabayaasha noocaas oo kale ah kaabayaasha biyaha daraasadan waxaa kaloo ay ku ogaanay inay jiraan lakaabyo biyo oo dhulka hoostiisa oo loo yaqaano goromater acofer sidaas darteed waxaan kaloo soo jeedinay in cilmibaaris balaaran ayadana hay-adaha dowliga ee kushaqalka ay sameeyaan sidoo kale in dadka biyaha aadka u isticmaalo sida xoldhaqatada iyo beerleyda loo sameeyo cambeyn loogu baraayo loogana digaayo caqabadaha isbedelka cimilada ay ku leedahay biyaha iyo deegaanka lana dhiso dadkaas runtii aqoontooda waxaan kaloo liqmarmaan ah in la sameeyo siyaasad guud ee kuwada shaqeyn karaan dhammaan saamileyda ee khuseyso sida hay-adaha kala duwan ee dowladda dadka deegaanka xoolodhaqatada beeraleyda aqoon-yahanada dhanka biyaha ururada biyaha ka shaqeeya iyo wixii lamid ah runtii in labada biyo waa biyaha dhulka hoostiisa iyo kan sare laysla isticmaalo waxay yareyn kartaa sidoo kale waxay yareyn kartaa ku-tirnaanshaha hal biyo ama hal ilo biyood taasoo haddii la waayo runtii khatar ka dhalan karto sababtoo ah xiliyada roob la-aanta ay jirto waxaa macquul ah in biyaha dhulka sare aysan dabooli karin baahida markaas biyaha taagan marka xaalad noocaas ay jirto waxaa loo isticmaali karaa waxaa la isticmaali karaa oo kale biyaha ceelasha sidaas darteed si loo wada isticmaalo labada biyo waxaa loo yaqaano conjuctive use of surface and ground water ayada nafteed waxay u baahan tahay policy iyo istaraatiijiyad oo qorshe oo qorsheysan ayada naftigeed waa in hay-adaha dowliga ee quseeya biyaha inay dejiyaan cabdulaahi warsame cabdi waa qabiir dhinaca beeraha iyo waraabka ah muddo dheerna ka soo shaqaynayey kana tirsanaa howladanadii mashruucii moordiinle ee gobolka shabeellada hoose waxaa kale uu la soo shaqeeyey xafiiska qaramada midoobay ee gargaarka soomaaliya ee oja waxaan kula xiriiray qadka teleefonka wallaahi soomaaliya horta waxay ka mid tahay meelaha siima aridka ah oo yacni meelaha ay ku yaryihiin biyaha inkastoo ay wada maraan laba webi webiga muxuu ahaa shabeelle iyo jubba laakiin dhulka baadiyaha miyiga inta badan waa dhul dry ah oo qalalan jilaalada ay ku badan yihiin roob yaradana ay ku badan yihiin inkastoo sanooyinkii u dambeysay maaragtay ayadoo loo aaneynayo maaragtay isbedelka cimilada roobo badan ay da-een laakiin soomaaliya waa xaaladeeda sidaas waaye markii isku cesho roobka ay hesho sanada ilaa average shan boqol oo millimiter gu-da iyo jaarta markii la isku daro sidaas waaye marka dadka qaara waxay yidhaahdaan soomaaliya biyo kuma yaro baaxaddeeda marka la fiiriyo iyo biyaha mara hadday noqon lahayd webiyada aa ka hadashay iyo togag jira oo iyaguna xilliga roobka biyo badan keena laakiin maareyntii biyahaas ayaa dhibaato ka jirtaa baa laleeyahay aragtidaada ha arrintaas waa jirtaa runtii sababtoo ah biyihii markay zaa'idka yihiin waktiyada guda waktiyada maaragtay muxuu ahaa roobabka ama beerta ay da-aan biyaha inta badan waxay ku dhammaadaan webigii webigii oo kasii qaadayo waxaan maro tugayaal waadiyaasha aan u naqaano oo fara badan marka maha mana mana hisiistan oo biyahaas waadiyaasha lagu keediyo ama biyoxireenno loogu sameeyo ama warooyin waaweyn loogu sameeyo yacni siistamo fara badan oo biyaha lagu keedsadaa jiro waxaasoo dhan ma jiraan roobka markuu do-o daadu isku bedelaa dhirta meelaha qaarkood yar waxaas hataa waxaa aada uga sii daro dhuxusha la shidayo sababtoo ah dhuxusha soomaalida qaabkay u shiddo waxaa waaye geediyaa la jarayaa marka waxaa lagu daboolaa geedaha yaryarka oo shraabiska la yidhaahdo ayaa lagu soo daboolaa geedahaasaa la jaraa geedahaas salaamisku waa geedaha maaragtay infiltrationka ama biyaha inay dhuuqaan oo dhulka galaan oo celiyo oo biyaha maaragtay inay socdaan yareeyo marka sidaas waa runtii waxyaalaha uu keenayo roobabkii da-o inaan laga faa'iidaysan ee biyihiina dhaafaan oo tugo taasoo keento nabaad guurka oo noocyo badan leh
fiid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyskala dhaab kaasoo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a rediooga xeryaha dhadhaab barnaamijka toddobaadba waxaad ku dhagaysataan labada mawduuc ay ugu hadalhayeenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhageysan karaan idaacadda f m-ka v o e da dhadhaab ee kasoo gasha mowjada f m-ka hal ibar lix dhibic todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa bulshada ku dhaqan xeryaha dhadhaab oo walaaca ka muujinaya dhallinyarada isticmaasha maandooriyaha oo ku soo badanaya gudaha xeryaha qaxootiga sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb kaha qaar ka tirsan haweenka qaxootiga ah oo ka hadlaya culashada ay kala kulmaan shaqooyinka muruqmaalka ah oo ay ku maareeyaan colosha caruurtooda kama marno xubintii shakhsiga uu toddobaadkan marti ku yahay aadam cali ibraahim oo maamulo ka ah iskuul wax lagu bara dadka waaweyn oo ku yaala xerada xagardheera barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed isticmaalka waxyaabaha maanka dooriya ayaa dhibaato badan ku haya bulshada soomaalida gaar ahaan dhallinyarada oo u nugul kudhexmilanka muqaadaraadka oo ka kooban waxyaabo kala duwan xeryaha qaxootiga oo madal u ah jiilal ku garaasaday nolol adag iyo deganaansha la-aan dhaqaale ayaa xilligan martigelinaya xaalad mustaqbalkooda saamayn karta kadib markii xeryaha ku soo bateen dhalanta isticmaasha maandooriyaha taasoo walaac xoogan ku abuurtay bulshada qaxootiga ah cabdirashiid maxamuud cali wuxuu ka mid yahay waalidiinta wakhtiga dheer ku noolaa xeryaha wuxuu ka waramayaa heerka uu gaarsiisan yahay isticmaalka maandooriyaha haddii aan kaaga waramo mataqaanaa barnaamijka xagga qaxootiga xaaladihiisa xagga waxbarashada iyo awlaadda dhibaatooyin cusub oo naa-awl arki jirin ayaa aad noogu soo kordhay cabdisalaanow soddon sana ayaan horta xeryahan qaxootiga aniga joogaa kow iyo tobandooda ayaan ku dhalay hase ahaatee dhaqamo cusub oo magaalooyinka waaweyn lagu arki jiray ayaa hadda xerihii qaxootiga ku soo biiray waxaa ka mid ah daraagiska daraagiskaas oo halis ah sharoobadii la cabayey tii oo cirbaddii la isku dirayey xashiishkii ayu daraagis oo dhan yaa xerihii qaxootiga ku idil oo ilmihii mataqaanaaye aad u saameeyey tan kale waxaad arkaysaa mataqaanaa ilmihii iskuulka loo diray iyo macallinkii afar ilaa sasac madaxa iskula jiraan afar ilaa sasac cunugii waaba maqana joogaba ilaan cunugii adiga mogtay saaka waad u labistay yuniform baad gadday bugaag baad gadday qalimaan baad gadday iskuulkaa u dirtay waxbarasho kale oo gooni ahba dhinaca oga socotaba cunugii waaba duran yahay waa ku dhaafsan yahayba macallimiintii iyo ilmihii way iska hor yimaadeen si saaid cabdisalaan iyo waalidiintiiba bay dhibaatadaas qaxootiga aad uga jirtaa waa tahay cabdirashiid ka waalid ahaan bal ka waran culayska iyo arrintaas idinku dhalaysa hadda loodkii ugu horreeyey ee xerada qaxootiga dhagaxle ka soo baxay istaandha-aydkii waagii mataqaanaa tutosankii wixii ka horreeyey tutosankii wixii ka horreeyey istaandha-aydka waxay ahaayeen dadka foonfoo akhristay way ka aqoon badnaayeen hadda waxaad arkaysaa nin foonfoo ah oon mataqaanaa xataa hal xisaaba ku dhufa iyo ka jar aan garanayn waxaasna waxaa yeelaya waa daraagiska ku soo biiraya xeryaha qaxootiga ee ku soo badanaya yaa cabsalaanoo yeelaya walaaca aan ka qabna saa'id saa'id saa'id aad baan dhibaatada u qabnaa aad baan dhibaatada uga walwalsannahay waxaanu codsanaynaa ganacsatada ganacsatada ka shaqaysata mataqaanaa ee khaas ahaan farmashayaasha khaas ahaan farmashayaasha sababtoo tahay dhakhtarun baa lagu yaqaanaa cirbad la isduro dhakhtarun baa laga soo qaadaa horta marka waxaan ka codsanaynaa dadka farmashayaasha leh fadlan inay ilaahay ka cabsadaan ilmaha wax baranaya mataqaanaa sababtoo tahay haddayna mataqaanaa iyaga cirbadda ayna soo eebin ilmi horta meel iska duraan maba helayaanba lambar wan farmashiyaasha waxaan ka codsanaynaa inay cirbadaha diyaasta iyo sharobooyinka iyo kaniinka siiga iyo kaniinka gudguduudka la dhahayo waxaas dhan farmashayaasha ayay ka soo baxaan mataqaana ka codsanaynaa inay ilaahay ka cabsadaan oo barnaamijyaha naga joojiyaan suuliyad baa ka saaran ilmahoodii baa ku jira haddii mataqaanaa kan maanta ay ka gadaan oy sharobadii ka gadaan oy cirbadii ka gadaan oy kaniinka siiga ka gadaan oy gudguduudka ka gadaan khasabkooda ayay saamaynaysaa waxaa shaqaysata unbuu nin walba cunayaa marka fadlan waxaan ka codsanaynaa farmashiyaasha in mataqaanaa ay ka dadaalaan ummaddan u naxariistaan dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay mataqaanaa u kuurgalaan oo ay baaritaan xoog le sameeyaan sababtoo dee dowladdan iyagaa maga loo yahay qaxootiga mataqaanaa iyaga mataqaanaa dushooda saaran yahay iyaga amnigooda sugaya halis baa soo gashay oo ka codsanaynaa inay amniga lambar on waa daroogada inay mataqaanaa farmeeshayaasha la xisaabtamaan dadka daroogada iibinaya la xisaabtamaan dadka ilmaha wax ka iibinaya la xisaabtamaan dabagal ay sameeyaan dowladdan ka codsanaynaa dadka farmeeshayaashana ilaahay ha ka cabsadaan ha ka daayaan ilmaha yararka ay ka iibinayaan waxa daraagiska ay ka iibinayaan intaas ayaan ka codsanaynaa aad buu u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa cabdirashiid maxamuud cali oo noogu waramay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari dhallinyaradan isticmaasha waxyaabaha maanka dooriya ayaa sifo aan tixraac lahayn u isticmaasha daawooyin aan loo qorin hab caafimaad taas oo dhibaato badan u horseedi karta sida uu sheegayo xirfadle caafimaad oo si madax bannaan uga shaqaysta gudaha xeryaha daawooyinka waxaa ka mid ah sidii diasbomka sidii amitribtalinka sida koodhiinta oo anaga aan ugu talagalnay caruurta oo koofinka ah oo qunfacayana ugu talagalnay balse hadda maanta saas looma isticmaalo waxay u isticmaalaan dharaakis ahaan xitaa saddex boqol afar boqola la gedi jiray hadda kushin lacaga la gadaa taasna waxaa sababta yacni muqaadaraadka ay isticmaalaan dhallinyarada maanta inta u badan marka ama caafimaad ahaantooda uma fiicna amitribtalinka iyo diasbomka waxaan ugu talagalnay dadka dhiigkarka qabo inaan ugu daaweyno markii qofka uu dhiigkarku ku kacsan yahay hours waa inaa hal xab oan ka siinaa marka maanta waxaa loo isticmaalaya dharaakis calaa qof qofkiia laga yaaba inuu kaa qaato boqol xabo ama inkan badan marka saas darteed waan iska joojina caafimaad ahaanteen annaga waan iska joojinay dowladkeyna xataa kumyani kuma faraxsana arrintaas saas darteed dowlaweystaas dadka dhallinyarada oo daroow ahaan u isticmaaleen aan ugu joojinay marka maanta bulshada laakiin waxay ka cawanaysaa inta badan muqaadaraata inay iska daayaan marka saas darteed waan iska joojina caafimaad ahaanteen annaga waan iska joojinay dowladkeyna xataa kumyani kuma faraxsana arrintaas saas darteed dowlaweystaas dadka dhallinyarada oo daroow ahaan u isticmaaleen aan ugu joojinay dhib badan ayaan kala kulannay oo ka mid ah dowladda kenya khaasatan amnigeena dowladda kenya ayaa haysa dowladda kenya waa nagu soo booqdaan xurunteena waana inta badan wayna baaraan iyadoo la raadanayo daawooyinkan khaasatan oo taagidka ah oo sidii dhiasbomka iyo amitribtrin oo dhallinyarada ay isticmaalaan maanta inkastoo ay jiraan dadaalo ay wadaan qaar ka mida ururada dhallinyarada iyo culimmada oo lagula dirirayo muqaadaraadka haddana waxaa bulshada qaar ay sheegayaan in isticmaalka muqaadaraadka dhallinyarada uu u sababay inay ku dhiiradaan falal lidku ah amniga bulshada magacay waa siyaad caligalow walaalo horta allah ku barakeeye meeshan waxaa ka dhacay maandooriyaha zaa'id u batay ayaalkoolkoo la cabo kuwa manaha ay xashiis gato irbad lasdaro oo manaha lasbararsiiyo waxyaalo badan oo aan la fahmaynba manaha ayaa waddanka soo kordhay wixii ayagaa markii ay waddanka ay qabsadeen cayaalkii ay isqaasiyeen waalidiintii cilmaha dhalee walaac badan baa u imaaday kuwa isguulka ka baxa kuwa dugsiga ka baxa kuwa bannaanaha taagan marka insha allah waxyaalo badan oo aan la barnaynba ayaa soo kordhaday sanadkan cusub intaan joognaba aad baa dareen weyn baana galay cariga xarooyinka lagala baxaya waxyaalo badan oo aan lagu barnayn waddanka ayaa ku soo kordhay abdisalaano marka insha allah walaac badan baan nahayo cabdisalaano wuu badan yahay waxyaalaha maanduuryaha dhan walba haddii loo fiiriyo namber kow wuxuu ka bilowdaa bahalka qaadka nambarka labaad waa koolokoola cayaalka e cabaano meelaha laga soo cabo waxaa kaloo jira batri kaloo la sameeyo xashiishka waxyaala badan oo kaniinka la cuno waxyaala badan oo dadka waxaa jira midabkiisa bedelo oo dhaqanka ka bedela aad baa u xumaatay xarada nin badanoo waxaa iska arkay saddex beri afar beri jiif inta laga iim kule oo aad oo aan dhaqaaqaynana geed ah qoraa garanayna roob garanayn ayaa la banaan ayaa laga heli waa tahay ka bulsho ahaan arrintan inaad ka hor tagtaan ma isku daydeen oo aad bulshada ka wacyigelisaan haa cabdisalaano waan isku daynay culummada maalin walba masaajidda ka hadasha marmar banaankaay baxdaa haddii hasi ahaatee harada waa haro qaxootiye nin walba macnaha fartuu yaqaan ayuu la imaaday waxaa lagu leeyahay haddana ina igu mashquulin culimmadii codigi codkeeda wuu daalay qarashkuu ka daalay wax walba kaba enerjiga ka dhammaaday wax la qabanaya mala allah ku barakeeyo waxaa badanaysa tuugada haddana harada waaba na haysataaba hadda waxaad arki ninaan ninkii neef ariga qabay ariga inta la qalahay oo harada korkeed lagu qalo aan lama qalin laga qaadanayo farsamada lagu yeelan lama garanayo ma casri cusub baa la keenay ma dadkiiba sixir lagu aqrinaya ma dadkiiba maandooriyaha kale miyaa lagu shubay neef cari adag korkaa lagu qalay oo cabaadayn hadda aragnay adduunya zaman baa la joogaa waxaa ka mid ah maandooriyaha ninka kaniinku cunay riihan ugu siiyaa marka dhibkaasa macnaha heerkaas meeshay gaartay abdisalaan xarihii waxaad aragtaa hal baloog aniga aan deganaa baloog aan deganaa kelen baa lahaa waan deganahay gudoomin waan gahay baloogayga waxaa ka dhacday toban iyo saddex neef ariga lagala baxay hal neefoo la qabtayna ma laha neefka meesha duurka laguma qale waxaa lagu qalay harada gudaheeda lagu qalay guriga laga qalay hadda waxaa dhacday baryahan naagihii inay neef neefka ay qabteen ee guriga ay geliyaan arigana dadkana banaanka la seexiyo ciyaalka banaanka la seexiyo marka xeerkaasan taaganaya waa leeban yahay marka waxaana keenay maandooriyaha umaana wato waxaa keenaya maandooriya fara badan baa keeni waa tahay raashinka yaraamayo gaajada xerada ka jirto arrimahaanay qayb ka tahay shaqola'aanta iyo cunniyarada xerada ka jirto haa dadka hadduu macnaha saaka inuu gaajado waxa qaban uu garan waayo amba macnaha afurkuusa garan waayo amba macnaha uu garan waayo maanta aradbaxi uu yar garan waayo mise meel ka shaqeey uu garan waayo nafta waa abliis baa macnaha shaydaan baa saaxiib leh waa inay nin kala dhacdo macnaha shaydaanka u sheekeen marka gaajadana zaa'id baa macnaha ay u socotaa babajakoola baa la yeeray kaararki baa la yeeray qubuuti cusub fara badan baa imaaday wixii dhan marka cunti baa iska yaraatay shaqana ma laha marka haddii shaqadina ay yaraatay raashinka ay yareysay bulshadana ay badatay wax walbay ka soo baxaan waxaan kaloo ku dari lahaa hay-adaha w v man u l c r iyo macnaha dowladda kenya inay wadanka sidii laga caawin lahaa dadka raashinka loo kordhiyo babajakuulada la kordhiyo raashinkana sidiis hore lagu soo celiyo intaasaan u sheegi lahaa amar shaqa abuur kale la sameeyo ganacsi loo sameeyo oo loo sameeyo macnaha waxyaalo badan ay ku mashquulaan marka intaa insha allah haddii lagu daro dad badan baa macnaha yaa hakan lahaa aad buu umahadsan yahay kaasan wuxuu ahaa siyaad caligallow oo ka mid ah odayaasha xeryaha qaxootiga oo noogu waramay isla xeryaha dhadhaab waxaan ku soo maqan warbixinno kale oo la xiriira isla wararka qaxootiga balse imanka aadinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsanid cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab aad ka dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bariga kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xidhiira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qaybka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkanu marti noogu yahay aadan cali ibraahin maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagardheer oo aan ka waraystay baahida keentay iskuulkan oo ay xerada ka hirgeliyeen dhallinyaradu iyo horumarada dhinaca waxbarashada ah ee ilaa hadda gaareen waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan haweenka xeryaha qaxootiga oo ka hadlaya culaysyo ay kala kulmayaan shaqooyin muruqmaal ah oo ay ku maareeyaan nolosha carruurtooda oo ay korintooda ku kaliyaysteen haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga dhallinyarada xeryaha qaxootiga oo waayadii dambe ku tallaabsanayay barnaamijyo iskutashi bulsho ah ayaa xerada xagardheer ka hirgeliyey iskuul wax lagu baro dadka waaweyn ee aan iyagu nasiibka u yeelan inay yaraantii wax ku bartaan maamulaha iskuulka aadan cali ibraahin oo aan waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey sida ay ku hindiseen inay iskuul noocana xerada ka hirgeliyaan horta mashruucan waxaa soo hindisay wiil dhallinyaro ah oo xaradan xagardheera ka dhoofay oo ingiriiska u dhoofay kabacdi wuxuu go'aansaday in baahidii dadkan uu kusoo dhex koray ee wakhti badan uu ku dhex jiray inuu ka jawaabo waxa uu soo baxay marka waxa ugu horreya inay tahay xagga cilmiga dadka in laga dhisa iyo aqoonta marka aqoontii markuu soo dhexgalay ay wuxuu soo qaatay laba mashruuc labada mashruuc oo la kala dhahaa horta hay-adda magaceeda waa helbi dhadhaab dib aan weeralaabta waa caafimaadka iyo waxbarashada iyo magaranaysa dhaqaalaha ayaa aad iyo aad iyo nabadgelyada ay xooga saartaa labada mashruuc ugu soo horreeyay marka xagga waxbarashada wuxuu ka qaatay dadka waaweyn iyo dhallinyarada in la siiyo kolojooyin free ah tii kolojooyinka dhallinyarada marka kabacdi tan markuu qaatay saddexdii xare ayuu sii fiiriyey maadaama xaradan uu kusoo koray oo wakhti badan uu dhex joogo aqoon u lahay tan maadaama dadkeeda baahida uu ka warqabo tan ayuu xooga saaray marka taasaa marka waxay sababtay aqoontii uu lahaa ee baahida ka jirta markuu arkay iyo xaradan iskuulla kale aysan ka jirin oo dadka weyn wax lagu bara inuu iskuulka iyada hirgeliyo tii ayaa ku qasabtay maxaa yeelay cilmigu sidiisaba yaraan iyo weyni waa loo wada baahan yahay dadkii yaraa waxaa loo helay iskuulle secondary iyo primary kulli way haystaan laakiin hooyooyinkii oo ubadkan dhaleen wax baranaya qaab ay ku koontarolaan ma laga fakirin maadaama ninka keliya ka fikiri uu noqday asaga marka tii ayaa lagu guulaystay ujeedka iskuulkana waxay tahay hooyada inay waxna akhriso waxna ay qorto jahliga ay ka baxda si ay uga warqabta xayaatadeeda iyo nolosheeda iyo ganacsigeeda iyo caruurteeda waxbarashadooda taasaa marka u sabab noqotay goormo ayaa la bilaabay marka meeqa qof ayaa lahata ka qalinjabiyey imise ayaa si hadda dhigata iskuulkan waxaa la bilaabay laba kun iyo labaatan iyo kowdii aan soo bilownay muddo hadda saddex sano ayuu lugta la galay saddexdan sano hadda uu socda waxaa ka qalin jibisay soddon iyo shan qof afar rag ah iyo laba soddon oo soddon iyo kow oo dumar ah marka alxamdulilah haddana waxaa dhigata ilaa iyo lixdan kale ayaa dhigata welin waxbarashadii way socotaa diiwaangelintii way socotaa weliba culeysyo badan aan hayso hadda galaasyahaaba nagu yar dadka aaday ugu baahan waxbarashada noocan oo kale ah oo masaafadaa ku yar laakiin xaradii way weyn tahay laba qeyb ay u degantahay guduuda iyo bacaadweyn hadda xaradaa waxay ku taallaa bacaadweyn weliba khaasatan sakshanna qaasay ku dhex taallaa xagadheerna waa lix iyo toban sakshan lix iyo tobankii sakshan oo dhan ma soo wada gaari karaan laakiin saa jirta ahaatee dad badan oo masaafooyin aad iyo dheer ilaa saddex kilomitr iyo ka badan ka imaada afar kilomitr ayaa ka imaadaan waxbarashana u imaada hadda maxaa horta bartaan oo hadda maadooyinkaa bartaan waa meeqa maado alxamdulilah saddex maada ayaan barnaa laba oo ma garanaysaa hay-adda ay leedahay iyo hal dadka ay doorteen waxaan barnaa maadada ingiriiska ayaan barnaa luuqada qoraalkeeda iyo akhriskeeda waxaan kaloo barnaa xisaabta ka shaqeynteeda iyo barashadooda ilaa iyo galaaska shanaad ilaa lixaad inta hooseysa waxaa kaloo ku darsadeen ayaga rabitaankooda markaan qiimeynay maadi oo diini ah oo waxay bartaan kitaabaha fiqigan way ku darsadeen marka alxamdulilah hiigsigeenan waa in aan helno hooyo oo helbadhadaa programkan ka soo baxday oo ma garanaysaa dugsi dhexa bogtay dugsi sara bogtay marka hadda waxaan bognay qaybtii koowaad qaaraa bogeen advance hadda u raadinaynaa advancekaas markay bogaan ka bacdina waxaan rabnaa inaan ka duwaan gelino c b c programkan oo kenya ay ka qayb qaataan galaaska lixaad imtixaankiisa ay u fariistaan hor ay usii socdaan ilaa dugsi sarsa ay ku galaan dadka hadda qalin jabiyey maxaa u kordhay cilmi ahaan iyo nolol ahaanba alxamdulilah hooyo kasta maanta buuggeeda qalankeeda ay qaadatay qudaarteeda way qoran kartaa riboodkeeda way akhrisan kartaa cunug iida ay dhashay wuxuu soo qoray been iyo run waxay tahay way garanaysaa marka taas ayaa alxamdulilah in maanta telefoonka qaf ii soo bixi ay dheheen ayada ay soo baxsan karto ayada ay qoran karto waxay doonto wax yarta ay xisaabsan karto xur ay tahay gacanteeda ay ku dhargeysaa muhiimad ah maantana waa la heli karaa maxaa idiin qorshaysan xiliyada soo socda waxaa sheegtay inay jiraan dad badan oo u baahnaa laakiin galaasyada aan idiin saamacayn ma ku tala jirtaan inaad kordhisaan galaasyada iyo macalimiinta intaba ha aad iyo aad hadda waxaan leenahay galgal oo hay-adahii anaga noo wada socda ayaa jira insha allahu haddii boos weyn aan helno waxaan rabnaa in mashruucyo fara badan aan ku darno xataa hooyooyinkan oo hadda iskuulka noo bogeen qaar waxaa jira aqoon leh alxamdulilah oo si dharka loo kariyo howlo badan garanayaan waxaan u raadinaynaa in dharkariskoodii lagu taageero si ayagana dadkan ay macalin ugu sii noqdaan oo tusaale fiican ay ugu noqdaan waxaa kaloo rajaynaynaa in loo helo saldhig weyn oo magaranaysa dadkaas wax lagu bara oo qolol badan looga dhisa hadda nafteed qolol waan helaynaa laakiin weliba saldhigyo fara badan oo kala duwan aan u raadinaynaa xaradan waxaan ka rabnaa boosas badan inaan ka degno si dadkaas baahidooda aan u daboolno muhiimadda ay leedahay qof weyn in wax la baro intay leegto
dadka sidiisaba waa dhowr dabaqadood waa dabaqad hoose iyo dabaqad kore macnaheedu waxaa qof weyn qof yar hadduu qofka yaraantiisii aqoonta uu gabe weynaanta in wax la baro waa aad iyo aad wax muhiim u ah maxaa yeelay jahliga ama aqoon la-aantu sideedaba waa gudcur dam ah laakiin qofka ama weynaan wax ku bara ama yaraan wax ku bare haddii wax la bare mugdigaasaa laga saarayaa marka maadaama mugdi uu ka baxay qofka weyn haddii muhiima uti in mugdiga laga saarayo in lagu fiirsado maha mugdiga marka maadaama yaraantiisa nasiib uusan u yeelan waa weynaanta in laga kaaba waxbarashada taasa aad iyo aad muhiima waxaan garanaya dad weynaan wax ku bartaamen oo ilaa iyo lixdan sana camal waxbarasho ku bilaabeen alxamdulilah maantana aqoontaay leeyihin marka ardayaabas jaamiciyi noqdeen xataa markaan dib u raacnay diinteena islaamka dadka waaweynaa ee aqoonta wax ku barta waxaa ka mid ah asxaabta siddeetan sana qaar ay ku bilaabeen diinta ay ku islaameen markii dambena xadiidaha ay qoreen ilaa hadda cadad ma la xisaaba kara alxamdulilah taasaa marka waxaa tusaale noo ah dardaaranaba jira oo nabigeena ka sugnaada oo la dhahayo qofka markuu dhasho oo ku jiifa ma garanaysaa dharabta hooyadii ilaa iyo iilka uu ka saaxda inta u dhexaysa inuu waxbaran karo waxbarashada ay furun tahay marka dadkaana waa dad noocaas ka mid ahoo haddii waxay ku jiraan noloshaas marxaladda mid ka mid unbay ku nool yihiin marka marnaba qadka lagama saari karo waa aad iyo aad weliba waxaa muhiimsan hooyada markii wax la bara way ka qaalisan tahay markii oo ma garanaysa hooyo waxbarasho la-aan ee ilmaha ay gacanta ku haysa wax wacyigelin ku saabsan in wax la baran karo oo dadka weyn wax la bari karo ma samayseen ha alxamdulilah waa sameynaa dad weyn inay wax baran karaanna dad badan oo ka warqab way jiraan xaradan hadda xagardheer tusaale ahaan waxaa la heli jiray dhowr jeer ka dhacday in la helo hooyo iyo wiilkeeda iyo aabbihi oo secondary isla bogaan oo jaamacad isla aadeen ayaa laga hela xaradan marka dadka ilaa hadda taasaa wacyigelin kugu filan waxaa kaloo kugu filan in la helo dad adhalti ah soddon iyo shan qof oo kale hadda anaga sanadka aan bognay oo miidiyaha la geliyey markay qalinjibnaayeen oo adeecadaha ay imaadeen oo wariyayaal badan oo kala duwan ay qaateen riboodadii oo ay qeybiyeen taa iyada tusaale kuuta marka inuu qof weyn wax la bari kara waxna uu baran kara wacyigelinna loo samayn kara taasaa ka mid ah kaasi waxa uu ahaa aadan cali ibraahin maamulaha iskuulka dadka waaweyn ee xagardheer oo marti igu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan in badan oo ka tirsan haweenka xeryaha dhadhaab ayaa dhexda u xirtay korinta carruurtooda oo qaarkood ay keligood ku noqdeen maalinta noloshooda halka qaar kalena ay raggooda kala qayb qaataan mas-uuliyadda qoyska haweenka keligood ku ah korinta carruurtooda ayaa culaysyo kala kulmaya nolosha adag ee xeryaha qaxootiga sida ay sheegayso xaliimo faarax jaamac oo xeryaha dhadhaab ku korsata carruur ay aabbahood kala tageen ooyo waxaa haystaa toddoba ciyaala saddex gabdhood iyo afar wiil waxaa koriyey ilaahay ka sokowa aniga waxaan dubaa jibsiga bajiyaha sisinta alaabtaasoo dhan baan dubaa ilmahaygana aan ku koriyaa gurigayga hortiisaana ku gadaa kaarkayga jukuuladayda iyo wixii yarkaaba meeshaas aan ka helo baan ku maareeyaa ilmahayga ilaahay ka sokowna anigaa korsaday wallaahi hooyo waxaan dareemaa culays aada u weyn sababtoo ah ilmo yaryar oo ah iskunuuga oo markaa wax kula koriya aadan lahayn oo ayaga aysan kuu korsanayn oo aabbo kula koriya aada haynin way dhib badan taha xaliima waxay sheegtay in hooyooyin badan oo jooga xeryaha dhadhaab ay danta ku khasabtay inay qabtaan shaqooyin adag si ay u maareeyaan nolosha carruurtooda hooyooyinka inta badan caanay gadayaan yaanyay gadayaan hilib bay gadayaan qudaarbega wax walbaba waxay ku maareeyaan ilmahooda say birita u korin lahaayeen oo mustaqbil ay ugu dhisan lahaayeen sife ay aabbihii ku dayacay aysan marnaba u mutaysanin hadday waxbarasho tahay hadday dugsi tahay hadday iskool tahay wax walbaba inay ku maareeyaan noloshooda
sahre cabdulqaadir nuur oo ka mid ah haweenka carruurta keligood ku korsada xeryaha qaxootiga waxay qabtaa in in badan oo ka mid a ragga soomaalida ay gabeen mas-uuliyaddii ka saarnayd korinta carruurtooda ragga soomaaliyeed mas-uuliyadda magacalay ka wataa maahane ma ogo intooda badan waxaa waaya ilmaha way iska dhalaan markaynaga dhalaan annagay nugu deeriyaan intaan u badanaha in yaroo kooban leh qoysaskooda ka warqabaan maahane shanta cayaalka anagaa korsado koley waa dareemi kartaa hooyo shan cayaal ah lagu deeriyey xanuunka iyo marxaladaha ay mari karto hadda suuqaan yaanyo ku gadaa intaana yaanyadaas gadan ka horo caanahaasaan ku maaran jiray marxaladda aad bay u culiseed saasay tahay inaan usoo dhabar adeega ilmahayga waana soo korsadee saaro waxay sheegtay in balwaddu tahay sababta koowaad oo aabbayaal badan oo soomaaliyeed dhaxal siisay inay dayacaan qoysaskoodii taasi oo hooyadii qoyska khasab uga dhigtay inay iyadu qoyska u xamaasho ragga soomaaliyeed ma wada xuma sidaan hore kuugu soo sheegaba waxaa jira waa balwad nimankan waxaa saa u qaribayo ilmahooda ilowsiinaya waa balwadaha ay leeyihiin iyo maqaaxidaha iyo meelaha ay fadhiisanayaan balwadahaas hadday lahaan lahayn ee qaarkoodna ay shaqaysanayaan waan hubaa boqolkiiba sagaashan sagaal inay ilmahooda meel ka soo saaran lahaayeen dhibaatada jirtaa waxay tahay qaadkaas markuu meesha soo gala gabdhaha soomaaliyeed waa la ilaabayaa ilmahoodii ayagii waa laisa tuurayaa maryan cabdulqaadir abuukar oo ka mid a haweenka xeryaha qaxootiga ayaa sheegtay in ragga oo dhammi aanay wada lahayn dhaliisha ah gabista mas-uuliyadda qoyskooda waxaana ay talo u diraysaa ragga qaar ee dhaliisha u soo jiiday ragga kale iyo hooyooyinka dadaalaya walaahi runtii raggu isku mid maaha in adeer waa kala yihiin kuwo shaqaysanahayo ubadkooda iyo ilmahooda iyo maxay ta kaafiyahaya dantooda waa jiraan kuwo aan kaafiyan waa jiraan oo meelaha iska taagtaaganoo muqaylaho maxay tan waxba qabsanaynoo waa bad waa iska buuxaan waxaan fariin u dirayaa in ilaahay soo hanuuniyo oo ubadkooda ay macnaha u shaqaystaan oo u istaagaan oo sida raggaa shaqaysanahayo ubadkooda iyo ilmahooda iyo maxay to dadkooda ugu fakeraya ayaguna ay ugu fakeraan u istaagaan hooyooyinka waxaan u dirayaa fariin ayaguna dee siday usoo korsadeen ilmahooda inay haddana ugu sii adaygaan oo siday cishidda ugu fadhiyeen oo awal ay haddana ugu fadhiyaan oo ilaahay iska baryaan iyo wixii kaloo wax siinahayo ilaahay ugu soo dhiibayo dhaliisha ku aadan in raggii qaarkood ay ka baaqsadeen gudashada mas-uuliyaddii qoysaskooda waxaa ka marakacaya maxamed cabdulaahi cali oo in badan ka soo shaqeeyey xarumaha adeegyada dadweynaha ee xeryaha dhadhaab ragga hadda joogo mas-uuliyaddooda way gabeen waxa uu daliilaha anugu macallimaan soo maray ilmaha qur-aanka baro marna iskuul ugu darayo magaranaysadhaaregta u noqday waxa wax ii keenayey waxa la dhiilgaraynayey waxun wax wareysanayo wax haddi sharcan wacdi imaanayo hooye ahayd marka hooye way ku garab lacdahay magaranaysaa in raggii ilmaha ka dhalay ay la garab istaagaan mas-uuliyaddaasina way gabeen waxaa ku daliilaya markaa istaalka tagto waxaa arkaysaa hooye ilma la fadhido ama la gelayso ama la daala dhacayso raggii meel uu aadama garayso alaga inuu booqaninoo kaga faanayo islaanta meesha lagu arkaa kaga faanayo hadda meeshan aan fadhiyo arkaysa waa meherada laga cabo shaah laga cabo salaadii si loo imaado labada saac baa maqhribka laga dareeraa dhegaystayaal inta ayuu inoogu ogyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aan idinla socodsiinayey anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaas aanan ka bixin aan mar kale idinku soo dhoweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmeddheere dhegaystayaal haatanna aan ku nasanno mid ka mida qasiidooyinka naba ammaanka ah
محمد أحمد الهدي النبي والدين هي دين أهل الشرق قد درس للرب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والرسول سادة النبي نوى أمرك والرسول صدى النبي ينوال أمرك والرسول يا السحعة للعلل ود الحبيب العسل جل للنار الهدى من نوره قبصا يا رب صل على خير الوجود ومن سبع النبي ينوى امرك والرسول سادة النبي نوى أمرك والرسول سبع النبي ينوى امرك والرسول رب صال على خير الوجود ومن صبا نبي ينوال أمرك والرصاص سادة النبي نوى أمرك والرسول صدى النبي ينوال أمرك والرصاص ورد الدار في وضع أنتهي أبدا عربات بك يشبع من بنى وأصاع يا رب صال على خير الوجود ومن صدى نبي ينوال أمرك والرصاع سادة النبي نوى أمرك والرسول صدى النبي ينوال أمرك والرصاع وقل الآن للحمل مكي من مدن هواك في بفؤاد السادة في قرصان يا رب صل على خير الوجود ومن سبى نبي ينوال أمرك والوصال سادة النبي نوى أمرك والرسول صلى النبي ينوال أمرك والوصال يا رب صل على خير الوجود ومن سبى نبي ينوال أمرك والرصاص سادة النبي نوى أمرك والرسول صدى نبي ينوال أمرك والرصاص وأنت ما سبوك رجي قبولته بكم ينا ظلمنا وعندما حبسا يا رب صل على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والرصاص سادة النبي نوى أمرك والرسول صدى النبي ينوال أمرك والرصاص وكيف لا ورسول الله يخيرته من نوره لظلام الشرك قدم صال يا رب صال على خير الوجود ومن صدى النبي ينوال أمرك والرصاص سادة النبي نوى أمرك والرسول صدى النبي ينوال أمرك والرصاص الوصال على خير الوجود ومقصد النبي ينوى الأمراض والوصال سد النبي إنه وأملك وأصل صدى النبي ينوى الأمراض والوصال لك الشفاء guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka caweyska iyo toddobaadkan halkaas ayaan ku soo afmiirayaa barnaamijka waxaa idiin soo tibinayay anigoo cabdisalaan salas iyo saaxiibkay axmed deere tan iyo toddobaad ka dambe